galab wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab jimcaha sagaal iyo tobanka bisha abriil sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiiyo tobankiiyo sagaaliyo tobanka mitrban iyo boggeenna v o a somaali dotcom iyo efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood idaacadda galabta waxaa idiin daadahaynaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo aan dib ugu eegayna halkii uu ku dembeeyey khilaafkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyadoo maanta uu baaqday shirkii amniga qaranka ee magaalada muqdisho ka dhici lahaa ilaa soomaalida ay muqdisho waddooyinkao dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka somalida waxay u bahan inay fariistaan oo maslaxaddaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne deni ah wuxuu tegey imaaratkase la socotaan kadib wuxuu tegey kenya axmedooba kenya laftiisa tegey waxaan maqlaynay in sidoo kale ay maamulada qaarkood tageen ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo laysugu yimaado oo lagu taataabto waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aannu la yeelana mid ka mid ah ehelada shan qof oo gelinkii dambe ee arbacadii lasoo dhaafay lagu dilay magaalada muqdisho tirada dhimatay shan qof waay oo afar qofoo waaweyn iyo wiil yaroo oo shan jir ah dhaawacan waxaa waay afar qof waay oo halna dumar ay tahay maamadii guriga lahayd oyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimido oo qaraabo ah waay
dowladda maali oo ra-iisul wasaarihii dalkaasi iyo weliba dhammaan dowladdiisii ay sacsileen ayaad soo kala maqli doontaa barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday laba kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax maanta salaadii jimce kadib ka dhacay degmada maxaas ee gobolka hiiraan ila deegaanka ku sugan ayaa v o eeda u xaqiijiyey in qaraxa uu ku geeriyooday guddoomiye ku-xigeenkii maamulka degmada maxaas oo lagu magacaabayay cabdirashiid cismaan carab xilli uu ku sugnaa bartamaha degmada maxaas labada qof ee dhaawaca uu soo gaaray ayaa waxay meel kula wada sugnaayeen guddoomiye ku-xigeenka la dilay qaraxa ayaa loo malaynayaa inay tahay miino nuuca meelaha fog laga haga ah ciidamada amniga ayaa howlgal baaritaana ka bilaabay gudaha degmada waxaana hawada laga saaray isgaarsiintii degmada maxaas
kumanaan qof oo dibadbaxayaal ah ayaa isugu soo baxay jidadka caasimada dalka suudaan ee khatuum khamiistii shalay iyagoo dalbanaya in golaha milatarigu ay dedejiyaan inay awoodda ku wareejiyaan dowlad rayida isu soo baxyadan ayaa bilaabmay iyada oo xubnaha hoggaanka u haya dalkaasi ay shaaciyeen inay eeda musuq maasuq u xidheen laba nin oo ay walaala yihiin ee madaxweynihii hore ee dalkaasi suudaan cumar xasan al bashiir ururada xilfadlayaasha ee dalkaasi oo ay ka mid yihiin ururada injineerada iyo weliba looyarada amaba garyaqaanada ayaa iyaguna ku biiray dibadbaxayaasha iyaga oo fadhiistay meel ka soo horjeeda xarunta guud ee militariga dalkaasi suudaan ra-iisul wasaarihii dalka maali somailu babaye iyo dhammaan xubnihii dowladdiisa ayaa iscasilay shalay war qoraale oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi ibraahim babukara kita ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu aqbalay iscasilaada ra-iisul wasaaraha iyo xubnaha dowladdiisa tallaabadani waxay timid kadib markii ay rabshada ka dhaceen gobolka bartamaha dalkaasi taasoo ay lagu dilay in ka badan boqol iyo lixdan qof oo ka tirsanaa qowmiyadda fulani iyadoo looga shaki qabay in dilkaasi ay geysteen xagjirin ka tirsan qowmiyadda dogon qaramada midoobey waxay soo wariseen ilaa iyo sanadkii hore dagaalada u dhexeeya qowmiyadaha fulani iyo dagon ay sababeen dhimashada dad ku dhow lix boqol oo qof oo isugu jira dumar rag iyo caruur maali waxay la daalaadhacaysay sidii ay dib uga soo celin lahayd xasiloonidii iyo weliba kala dambeyntii kadib markii ay kooxa islaamiyiin xag jir ah ay qabsadeen qaybo ka mida waqooyiga maali xilli afgembi kooban oo militari uu dalkaasi ka dhacay
madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron ayaa la kulmaya wafdi ka socda waaxda dhaqanka ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa kadib markii uu dabqabsaday kiniisadda noterdam waxaana uu macron maanto jimcaha wafdiga ka socda hay-adda unesco uu kula kulmi doonaa qasriga ilyase kiniisadan gubatay ayaa ka mid noqotay goobaha taariikhiga ah hayadda unesco sanadkii kun sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii melchid rosler oo ah agaasimaha xarunta aasaarta qadiimiga ah ee dunida ayaa maruu toddobaadkan horaantiisii booqday isaguna goobtaasi sheegay in saddex meelooda laba meel ahaan saqafkii sare ee noterdam ay gubatay waxaana uu madaxweynaha faransiiska emmanuel macron uu sheegay in uu rabo in qaab dhismeedka birta ah la dhammaystiro sannadka laba kun iyo afariyo labaatanka
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba oo aad nagala socotaan aan ku bilownay gelinkii dambe ee arbacadii magaalada muqdisho ayaa rag hubaysan waxay weerar ku qaadeen guri ku yaala degmada kaawo goday ee degmada wadajir halkaasi oo ay ku toogteen shan qof oo hal qoys ka soo wada jeeda oo cunug yarina ku jira afar kalena waa ay ku dhaawacmeen dhacdadan oo weli aada looga hadalhayo muqdisho ayaa cabdixakiin maxamuud sharwac wuxuu ka wareystay siciid macalin cabdi oo uu adeer u ahaa aabbaha qoyska la weeraray
horta waxaa dhacday dhacdo xasuuq wadareed ah oo hadda lama filaan ku ah xamar magaalada muqdisho oo oo dhacdo ugub ah ugub aan isdhihi karno waan gartay marka goorma goormay dhacdadu dhacday se sidee u dhacday dhacdada waxaa kasoo wareegtay xalay abso habeen hore waa marka wakti adiga koob iyo toban saac iyo iyo konton meelahaas laba iyo toban saac toban dhiman oo kale ah niman oo oo macabiisley ah oo afka u duuban yahaya waxaa ay soo weerareen guriga adeerkeeda waan gartay marka say usoo weerareen se sababtu maxay tahay ma ogtihiin wallaahi sababtu ma fahmi karno sababtu ma fahmi karno laakiin dadka inta badan waxay leeyihiin aano qabiil waay laakiin hadda dadka adeerka lasoo weeraray nin hadda oo qabiil iyo waxaas lug ku lahayn ku lahayn maahan waa dadka hadda asal muqdisho deganaa waan gartay muxuu ka shaqeynayaa adeera qof nooceeyu ahaa adeer nin iska oday ahoo oo xaafadaas oday iska ahaa amaan wax shaqo oo gooni u qaban jir mujir tirada hadda dhimatay waa intee in leeg dhaawac waa intee in leeg se maxay kala yihiin tirada dhimatay shan qof waayo afar qofoo waaweyn iyo wiil yaroo oo oo shan jir ah dhaawacan waxaa waaye afar qof waayo oo halna dumar ay tahay maamadii guriga lahayd waan gartay maxay kala yihiin marka ma hal qoys bay isku yihiin mise waxa weeya dad qaraabo un ah qoyskii guriga degnaa iyo dad salaan ugu yimido oo oo qaraabeh waayo marka maxay u kala baxayeen ma hooyadii iyo aabihii qoyska iyo carruurtii haddaad taa faahfaahin naga siiso waxaa horta nimankii markii koob iyo toban saac adii konton meelahaas baabuur yaroo baabuur raaxa ahay wateen oo waxay soo dhigteen meel aan ka fogeen guriga kadibna eridiyo xerin ay imaadeen eridii soo garaaceen wakti adiga oo qoraxdin ay geli rabto dadki weesaad ay ufadhiyaan aheed eridii ninkii ka furay koodii dileen haye eridii ninka ka fura markay dileen xaafada gudaha waxaa laga dareemay in weerar lagu soo qaaday odigii gurigii jooga waxaa wuxuu sameeyey in jiingada aheyd gurigi gurigii waa dilaaciyay ilmihii meeshaa laga bixiyey waan gartay maamadii oo jikada maamada inti lasoo gaarin dadkii salaan u yimid oo wees qaadanaya loo tegay dadkiiaa la dilay maamadii oo loo gudba haddana maamadii oo jikada fadhisaa loo tegay meeshaa lagu dilay cunug yariisoo maamada la joogan meeshaa lagu dilay waan gartay maamada marka dhaawaca noqotay maamada haddii isbitaal ay joogtaa cunug yariiskaa dhintay waan gartay cunugu imise jir buu ahaa shan jir waa shan jir waan gartay waxaad tilmaantay in dad salaan ugu yimi ay joogeen iyaguna ama ay ku sugnaayeen marka ma dhammaan dadkii meesha joogay baa lays wada raaciyey mise waxa weeya dad baa la beegsanayo cid gaara oo dadkii qoyskee rasmiga deganaaun baa la dirkeen guriga intii intii gudaha guriga ku jirto dhanaa ah hal mar laisla baadsaday waxay hadda dhaawac noqdeen ilaaha badbaadiyo maan wax had oo nolol looga tegi rabo maba jirinba waan gartay imisa dhaawaca hadda se xaaladda ku sugan yihiin maxay yihiin dhaawacyadu hadda afar waayo maamada guriga ay kamid tahay isbitaal daarushifaan yaalaan qaarkoodna waa daran yihiin qaar kamid ahna xoogaa waa iska roon yihiin waxaad tilmaantay xagga hore amaad carabaabtay in la tilmaamayo aano qabiil aanadaasi xaggey ka dhacday se ma la garanayaa sababta waxay tahay aanada aanada hadda oo la fududeynayo ah waxay ka socotaa shabeellada hoose waan gartay dadka inta badan waxay saadaalinooyeen in aanadaas ay tahay oo ninkan reerka uu ka dhashay qabiil ahaan loo beegsaday waan gartay dabcan de marka hawshan oo kale dhacdo wax sahlan maaha dowladdii ma la xidhiidheen baadhitaan ma la sameeyey cid ma loo hayaa dhacdada markay dhacday adi daqiiqada kadib meesha booliisaa yimid baabuurkii raadkiisii waxaasay raaceen kadibna adi meedadkii ay c i d wax u qaadisii waxaa shalay ilaa oo doogtiyaa laisla mashquulsanaa marka mas-uuliyiin dowladda ka tirsan reerkii oo dhibaatada ay ku dhacdo oo soo gaareen xashin booliisa yidhi annagaa ku daba joogno iyo maamulka degmada annagaana jawaabka keenaya marka hawsha sidaas wa waan gartay ilaa hadda markaa cid ma loo hayaa amaba wax raada ma la hayaa ilaa hadda waxaa loo haaya ma jirto laakiin annagaa jawaab idin keenayna nala hirtaafan suganaya kaasi waxa ahaa siciid macalin cabdi oo adeer u ahaa qoys lagu weeraray deegaanka kaawagoday ee degmada wadajir waxaa uu waramayey waryaheena cabdixakiim maxamuud sharwac
ra-iisul wasaarihii dalka maali ee ku yaala galbeedka qaaradda afrika iyo dhammaan xubnihii dowladdiisa ayaa isxasilay khamiistii shalay afar toddobaad ee kadib markii dalkaasi ay ka dhacday amaba uu ka dhacay xasuuq loo geystay boqol iyo lixdan qof waryahayaga xuseen barre aadan ayaa warbixin amirtaasi ku saabsan inoo haya ra-iisul wasaarihii dalka maali sumaylu bubaye mayga iyo dhammaan xubnihii golaha xukuumadda ee dalkaasi ayaa xilkii ka degay war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha maali ibraahim buubakar keita ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu aqbalay iscasilaadda ra-iisul wasaaraha iyo golaha wasiirada madaxtooyada maali ayaan sheegin sababta ay xukuumaddu isku casishay laakiin waxaa xusid mudan in baarlamaanka dalkaasi uu arbacadii ka dooday sidii codka kalsoonida loogu qaadi lahaa golaha wasiirada arrintaas oo daba socotay xasuuqii loo geystay qabaa'ilka fuulaaniga iyo sidoo kale guuldarrada ay xukuumaddu ku guuldarraysatay wax ka qabasho la'aanta kooxaha xagjirka ee dalkaasi ku sugan arrintan ayaa imanaysa kadib markii ay dalka dagaalo ka dhaceen taasi oo keentay in saddex iyo labaatankii bishii tegtay ay qabaa'ilka dogan ay xasuuqaan boqol iyo lixdan qof oo ka soo jeeda qabaa'ilka fulani qaramada midoobey ayaa sidoo kale sheegtay in dagaalkan u dhexeeya fulani iyo dogan ay ilaa iminka ku dhinteen lix boqoloo qof oo kale dagaal beeleedkan ka jira dalka maali ayaa waxaa weheliya weerar ay kooxaha xagjirka ah ee taageersan alqaacida ay ku dileen saddex iyo labaatan askari oo ka tirsan ciidamada qalabka sida ee dalka maali laba toddobaad ka hor ayaa dibadbaxyo looga soo horjeedo xukuumaddu waxa ay ka bilowdeen caasimadda dalkaasi ee bamako iyada oo xukuumadda lagu dhaliilayay wax ka qabasho la'aanta dagaalbeeleedyada iyo argagixisada arrintaasi oo keentay in dhammaan golaha wasiirada ee dalkaasi ay iscasilaan dalka maali ayaa qalalaasi ku jiray tan iyo markii qabaa'ilka tawaariq oo gacan saar la leh kooxaha xagjirka ah ee taageersan alqaacida ay la wareegeen kala badh dalkaasi sannadkii labadii kun iyo labaiyo tobankii arrintaasi oo keentay in ciidamada faransiiska oo hore u gumaysan jiray dalka maali ay faragelin militari sameeyaan si ay u wiiqaan awoodda kooxaha xagjirka ah iyo qabaa'ilka ay xulafada yihiin aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay xuseen barre aadan oo inoo soo koobaya warbixintaasi weli halkaad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa washington
markana dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka maxamed colaad xasan ayaa noo haya
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka siddeeddii bishii sebteembar ee sannadkii tegay ee labada kun siddeed tobankii madaxda maamul goboleedyada soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay xidhiirkii wada shaqayn u jareen dowladda federaalka ee soomaaliya madaxdaasi oo shir afar maalmooda ku yeeshay kismaayo ayaa ku eedeeyey dowladda inay ku guul darraysatay wax ka qabashada ammaanka islamarkaana ay fulin weysay ballamihii ay horay u qaaday kulamo ka mid ah kuwa golaha amniga qaranka ee dhacay intii uu khilaafka maamul goboleedka iyo dowladda jiray oo mid ka mida uu ka dhacay magaalada baydhabo ayaa waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ahaa hirgelinta qorshaha amniga qaran heshiisyo kale oo ay dowladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ka gaareen qaybsiga khayraadka iyo in doorasho qof iyo codkiisa ay ka dhacdo dalka marka la gaaro labada kun iyo labaatanka dastuurka oo dib u eegis lagu sameeyo iyo in la qeexo nooca hannaanka federaal ee ay soomaaliya qaadanayso haddaba maxaa arrimahaasi ka hirgelay xagguu ku dembeeyey khilaafkii xoogganaa ee dowladda iyo maamul goboleedyada ka dhexeeyey maxaase la gudboon labadaba dowladda dhexe ee federaalka ah iyo dowlad goboleedyada si dalku horay ugu socdo qodobadaas iyo kuwo kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka oo ay igala qaybgalayaan aqoonyahan wax badan kala socda xaaladda dalka waxaa arrimahaasi faaqidaya cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ayaa xafiiskeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka soo dhowaada dhammaantiin inta aanan barnaamijka gudagelin waxaan rabaa inaan idin maqashiiyo warbixin qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada oo nairobi ku sugan iyo khilaafkan si guud uga hadlaysa oo uu nairobi ka soo diray waryaha v o eda qadar maxamuud xareed mahadsanid colaad khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo soo jiitamayay ku dhowaad labadii sano ee lasoo dhaafay ayaa weli u muuqda mid aan xal kama dambaysa laga gaarin bishii oktoobar ee sanadkii labadii kun iyo toddobiiyo tobankii ayaa madaxdii maamul goboleedyada ee xilligaasi oo ku shiray magaalada kismaayo waxay samaysteen golo loogu magacdaray golaha dowlad goboleedyada waxaana guddoomiye xilligaasi loo doortay madaxweynihii puntland ee xilligaasi cabdiweli maxamed cali gaas halka ku-xigeenkiisana loo doortay madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyey labada dhinac ayaana wixii xilligaasi ka dambeeyey gaaray meeshii ugu sarraysay qaar ka mida maamul goboleedyada gaar ahaana maamulka jubbaland ayaa diyaaradaha ee magaalada kismaayo dib uga celiyey saraakiil ay dowladda dhexe ee soomaaliya usoo magacaawday deegaanada jubbaland waxaana sidoo kale xilligaasi dalka ka bilowday arrimo siyaasadeed oo u muuqday in dowladda dhexe ay culeys ku saaraysay doorashooyinka madaxtinimada qaar ka mida maamul goboleedyada gaar ahaana puntland iyo koonfur galbeed oo xilligaasi diyaargarowgooda uu soconayay waxaana la sheegaa in dowladdu ay ku guulaysatay yoolkii siyaasadeed ee ay ka lahayd doorashada maamulka koonfur galbeed halkaas oo uu ku guulaystay cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo horey u ahaa wasiir ay aad isugu dhowaayeen madaxda sare ee dowladda dhexe bishii sagaalaad ee sanadkii hore madaxweynaha hirshabelle maxamed cabdi waare oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada muqdisho waxa uu ku shaaciyey in maamulkiisu uu gebi ahaanba isaga baxay madashii maamul goboleedyada ee lagu asaasay magaalada kismaayo dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ee dalka ayaa hadal haya in maamulada galmudug iyo jubbaland oo dhowaan la filayo inay ka dhacaan doorashada madaxtinimada laga dareemayo culeysyo siyaasadeed oo la doonayo in meesha looga saaro madaxda hadda hogaamisa si lamida sidii maamulkii koonfur galbeed brofesor cabdiwahaab sheekh cabdisamed oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha afrika ayaa sheegaya in madaxda dowladda dhexe ee soomaaliya aysan ku guulaysanin inay xalkama dambaysa ka gaaraan khilaafka siyaasadeed ee muddada soo jiitamayay ee udhex madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada guud ahaan markaad fiirisid xataa yacni muxuu ahaa xiriiro badan oo ay lahaayeen dibadda xataa aad buu hoos ugu dhacay sida yani sacuudiga markaad fiirisid yani marka imaaraadka markaad eegtid yani waxaas dan runtii waxaad moodaa runtii in xiriirkii aad hoos ugu dhacay horta maamul goboleedyada naftirkooda inay soo arkaan dowlad kale khalad waayo maxaa yeelay maamul goboleedyadu waxa weeyaan waa waxaa weeyaan waa federal federal system la qaatay oo laaheer jajab ku imaado jacbur ah oo weli laakiin aan la ansixinin marka ayaga marka waxaa loo baahan yahay inaysan dowlado kale isu arkin oo micnaha ay ka tirsan yihiin dowlad somalia ay hoos tagaan xukuumadda dhexen ay hoos tagaan oo marka in badan oo ay wax ka dhegeystaan si marka qarannimada waddanka loo ilaalisho laakiin waxaad moodaa hogaanka sare ee madaxweyne farmaajo iyo khayre inay ku guuldaraysteen in micnaha ay qanciyaan maamulgoboleed ay qanciyaan la fidhiistaan waxa ay tabanayaan ay ka dhegeystaan waddanka marka hore u socdo taa marka waxaa weye waxaa loogu fadhiya xukuumadda dhexe ayaa loogu fadhiya wayna ku guuldaraysta ilaa hadda yoomana hada madaxweynayaasha jubbaland galmudug iyo puntland ayaa ku sugan magaalada nairobi waxaana warar madax bannaan ay sheegayaan in madaxdan ay magaalada nairobi kula kulmayaan madaxda beesha caalamka iyo kuwa dowladaha dariska koob iyo tobankii bishii maaj ee aynu soo dhaafnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya xasan cali khayre iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa safar shaqo ku tegay magaalada kismaayo isagoona halkaasi kula kulmay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam doctor ibraahim faarax bursaliid oo ah falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in dhinacyada siyaasadda isku khilaafsan ay gebi ahaanba wada hilmaameen maslaxaddii guud ee dalka waxaad muddaa in xiriirka xukuumadda dhexe iyo maamul goboleedyada ay sii kala fogaanayaan sarta meesha ay ka qorantayna waa hanaankan federaalka muqdisho markaa fiirisid maanta waxa ka socda dhaqan dowladnimo iyo hanaan dowladnimo midnana ma yaallo mucaaradkana dhaqan mucaarad iyo hanaan mucaarad midnana ma yaallo li'anna dadka in uu fakarka ku kala duwanaado waa arrin fiican waa arrin xalaala waa arrin caafimaad qabta waana waana waana arrin loo baahan yahay laakiin in la kala tago arrin meesha ku jirta maaha maamul goboleedyada marka markaad fiirisid xukuumaddu waxay walaaqatay baydhabo kismaayana cabsiba hadda laga qabaa sababta khasabtay in garowe ay aad u tabaabushaystaan oo xataa xukuumadda ay ku mucaaradaanna sidaasay ahayd meeshii hargeysa la wada raadin laha waxaad moodaa qof kasta oo ama ka tirsan xukuumadda muqdisho ama ka tirsan maamul goboleedyada kala duwan ay ka fakari lahaayeen guud ahaan jamhuuriyadda iyo sidii dib loogu soo dhisi lahaa loo loogu midayn lahaa loo nabadayn lahaa loo daldhisi lahaa jamhuuriyaddii waxaad moodaa qof walba inuu dantiisa khaaska ama shuquul ku yahay ama koox uu ka tirsan yahay ama reer uu ka tirsan yahay ama maamul goboleed uu ku qanacsan yahay oo maslaxaddii guud la wada halmaama halka brofesor cabdiwahaab cabdisamed ayaa qabay in dowladda dhexe ee federaalka looga baahan yahay inay hirgeliso dib u heshiisiin dhab ah iyo tanaasul badan si qarannimada iyo dadaalada horumarineed ee dalka loo sii xoojiyo waxaad moodaa runtii dadka soomaaliya inay sukantay ahayd inay heshiisiin ka samaysa ahayd dowladdana waa dowlad dib heshiisiin weeye dowlad micnaha xoog badan oo micnaha diktatoriyadda ma ahan marka waxaa loo baahan yahay marka inay dabacsanaan muujisaa loo baahan yahay qofka soomaaliyeed walaalo wuxuu ku dhama waa lalayahay marka waxaa loo baahnaa marka dadkaani inay la fadhiistaan waxa ay tabanayaan ay eegaan yacni waddankan micnaha waxaa weeye doorasho xalaal ay ka dhacdo jubbaland ay ka dhacdo si markaa loo ogaado cidda mari qof la shaqayn kara hataa ninkaan ninkaa iminka haystaba allaha ka dhiga haddii doorasho xalaal ay dhacdo uu ku soo baxa ciddiidaysaba nin muwaadin soomaaliyeed si naftuka muwaadin soomaaliyeed weeyaan laakiin waa inay dhacdaa doorasho dhab xalaal inay dhacda loo baahan yahay dadka soomaaliya ku qanacsan yihiin haddaba muxuu yahay xalka khilaafkan siyaasadeed ee muddada badan soo jiitamaya ee u dhexeeya madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada su-aashaasi ayaan weydiiyey doctor ibraahim faarax bursaliid waa safarkii ra-iisul wasaaraha washington ku aaday oo kale adoon soomaalidii wadanin wax washington kaa yaalla ma laha kuwa nairobi soo aadana cantara baqash bay meesha ku hayaan xataa shimbirayo heesaa dhaanta ilaa soomaalida ay muqdisho wadooyinkaoo dhan wada galaan oo la wada fariisto xal ma jiro dadka somalid waxay u bahan inay fariistaan oo maslaxaddaas guud wada fiiriyaan dastuurka laga shaqeeyo dhab u heshiin run ah markaan la sameeyo ciidan la isla dhisto waxoo dhanna waa in la isxurmeeyo oo tawaaduc la muujiyo oo qof kasta uu qofka soomaaliga kugusan yidhaahdo oo walaalkii uu la fariisto ajnebi wax nagala jira haddii washington diyaarad loo raaci lahaa badda atlantiga la dul maro haddii nairobi saacad loo soo dhuuman lahaaba muqdisho oo daqiiqada ah baa xalkuna ku jiraa rajo ka sokaysana aysan jirin tii rabbi waa gaar subxaana khadar maxamuud xareed barnaamijka faaqidaada toddobaadka ee v o a nairobi mahadsanid qadar maxamuud xareed ayuu kaasi ahaa oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada nairobi ee dalka kenya aan dib ugu noqonno barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadka waxaan ku horumarayaa cabdirashiid khaliif xaashi si kooban cabdirashiid xagguu ku dambeeyey khilaafkii dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waad mahadsan tahay colaad odayaasha kalena waa salaamaya iyo dhegeystayaasha horta markii madaxweynaha puntland la caleemo saaray olayadii ay isku yimaadeen madaxweynaha soomaali dowladda soomaaliyeed iyo madaxweyneyaasha gobolada kulligood shirar badanna waa galeen madaxweyneyaal horena waawaa shirar qeyb bay kala qaateen iyo siyaasiyiin kale garowgana waxaa lagala soo rogmaday in safxad cusub la furto la furto oon dadka laga hor sheegay lana iyo garowshi ay moodiyay in la garowsanaa in loo baahan yahay in wada shaqayntii la soo celiyo oo horey loo socdo waay waayadiina lagu ballamay in garoowa laisugu yimaado oo madal laisugu yimaado ay baaqatay dhowr goor marka waayadiina maanta loo ballansanaa la arki doono inuu hirgalo shirkii macnaha national security councilka ama shirkii amniga qaranka dhanka kalena haddee aduu hadda xiisad weyn oo taagan ma jirto waayadii axmed madoobe carada yimid madaxweynaha maaragtay jubbaland in macnaha dadkii beer beerkooda burca la isku mariyeyna ma hubno marka hadda ma odhan karno wax kastana waa la xaliyey sidii xaalku u xumaa afar bilood ka horna sidaad sheegtay markii kismaayo lagu kulmayna arrintu hadda ma ahan laakin wixii berigii hore laisku hahaystay xataa hadda waqti looma hayo waa gartay waa kusoo noqonaya talooyinka iyo xalkaa dhan baan u imaanayna waxaan siinayaa ku xijinayaa dinaari oo muqdisho jooga bismillahi raxmaan iraxiim olod waa ku salaamaya burhaan iyo dhegeystayaasha dhammaan waa idin salaamaya siduu cabdirashiid u sheegay muddo way xasrada jirtay waxaan marka kulankii lagu yeeshay magaaladii garowe ee calemusaarkii madaxweyne dani waxay abuurtay iyodedelo cusub oo maaragtay meeshii xoogaa in laisku cafiyey madaxweynaha federaalka iyo madaxweyneyaashii maamul goboleedyadu ay isku cafiyeen sida cabdirashiid u sheegayna waxaa muuqatay dhankaas iyodedelo kadibna waxa ay dowladda u gudubtay dhinacan jubbaland waxaa la marti qaaday madaxweynihii jubbaland axmed madoobe oo loogu tegay kismaayo kadibna inta la keenay dhinaca kalena waxaa muuqdo is-urursi iyo isbahaysi ay wadaan maamul goboleedyada waxaa madaxweyne deni wuxuu tegay imaaraadkasi la socotaan kadib wuxuu tegay kenya madoobe kenya laftiisa tegay waxaan maqlaynay in sidoo kale maamulada qaarkood tageen waxaa muuqata marka in dib ay usoo cusboonaatay dhinacii isbahaysigii ay isku bahaysanayeen maamulada oo ay kaga soo horjeedeen dhinaca dowladda waa gartay aad baad umadsanta waa gartay wakti badan haysanaa waa faaqidi doonaa waxaasoo dhan waxaan siinayaa burhaan colaad waa ku salaamayaa sidoo kale cabdirashiid iyo dinaari saaxib alwaain salaamaya dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed ee idaacadda dhegeysanaya intii labadii nin odayaasha oo iga horeeyay ay yidhaahdeen ayaan ku raacsanahay way jiday sidii aada u sheegtayba bishii sagaalaad ee sanadkii hore qaraar kasoo baxay magaalada kismaayo kaasoo dowlad goboleedyadu ay ku muujiyeen cabashooyin aada u badan oo ay kaga hadlayeen ballamo horey loo galay oo aan wax ka fulin halkaasna ay kasoo baxday inay leeyihiin intii wixii lagu ballamay fulayaan xiriirkii dawliga ahaa ee nagala dhexeeyay dowladda dhexe waanu joojinay balse sidii loo sheegay doorashadii madaxweyne deni iyo caleemasaarkiisii ee garowe isugu tegay waxay keentay abuurtay yidigeelo cusub runtii anigu waxaan joogay garowe maalintaasna dadka soomaaliyeed iyo khudbooyinkii la jeediyeyba waxaa muuqatay in laga soo doogi doono meelihii hore ee la kala joogay ma dhicin shirar kaleeto oo loo dhan yahay oo la isugu yimaado oo lagu taataabto wixii laisku hayay iyo wixii ka qabsoomay shirar baa lagu ballamay garoowe may hirgelin waa jidaa sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu booqasho ku tegay jubbaland kadibna madaxweyne axmed madoobe uu yimid magaalada muqdisho oo halkaasna muddo la fadhiyay iyada laftigeeda labadaa shir qoraallo kasoo baxay oo la akrisan karo ilaa hadda ma hayno marka dhaqdhaqaaq wuu jiraa laakiin wax la xaliyey oo la taataaban karo oo hadda la sheegi karo oo ilaa iyo intii garowe ka dambeysay qabsoomay oo hadda aynu dadka la qaybsan karno halkan kuma hayo wa waa gartay aad baad umahadsan tahay intii khilaafkaa markii uu bilowday wixii ka dambeeyey doorashooyin baa dhacay oo maamul goboleedyada qaar ka dhacay waxay ka dhaceen koonfur galbeed iyo puntland sidaad carabka ku dhufatay galmudug waxaa weli ka taagan muran xoogan oo doorashadu inay qabsoomaysay in kale ah isbeddelka puntland iyo koonfur galbeed ku yimid haddaan fiirino maxay ka bedeleen culayskii golaha iskaashiga maamul goboleedyada kasoo wajahaya dowladda federaalk ee soomaaliya cabdirashiid haddaan ku hormaro horta runtii macnaha siyaasaddu horta marna waa waa dadku waa isla qabsadaan isla jaan qaadaan marna ama si gar ah oo ama dadkii ay matalhayeen iyo goboladii ay matalhayeen danahoodii iyagoo tixgelinaya ama aragtiba ay ka tahay baa lagu kala boodaa marna masaalix baa lagu kala tagaa marka hadda berigii jawaari la ridhayay oo maxamed mursal gudoomiye maxamed mursal laga dhigayo guddoomiyaha dowladdu waxay uqabtay in maaragtay maxamed mursal oo oo jawaari uga dhibeer yahay haddana isagii ay ka qabtay impeachment ka qabtay madaxweynaha oo arrintii markaasi cirka kusii shareeruntay hadda laftigeeda inay macnaha dani dad kale dowladdu inay dad kale dhisayeen baa dee warka un aadka loo hadalhayo kaas weeye macnaheedu waxaa la iska dhihi karaa halkaas dee n ugu yaraan xogaa halkaas un waa un liwaax nin gana nin gana iyo nin galadayba og in ay ka dhici karto dhinaca kale inay cabdilcasiis lafta gareen isaga ay doorteen oo gacan siiyeen baa la aaminsan yahay laakiin berri waxaa dhici karta inay kala wareegto oo dadkii la moodahaya inay wada socdaanna ay maaragtay kala socdaan kuwo kalena wada socdaan maamul goboleed macnaha maxaa la madaxda soomaalida madaxweyneyaasha ra-iisul waa wada socon jireen misna waa kala boodi jireen hadda kuwan waa wada socdaan waxaa dhici karta markii doorashada loo dhawaado in maaragtay dadka qaarkiis ay xoogaa rabkiisa ka galgasho oo kursigaba la wada dabco marka aniga siyaasiyiinta soomaalida markay isla dudaan iyo markay kala dhidaan runtii anigu wax gooniya ma saar saaro oo marna siyaasadda iska wadato marna masaalixda marna waa iska dhaqanka soomaalida waa gartay aad baan umahadsan tahay waxaan u gartay oraahdaada soo xoorinaysa siyaasaddu saaxiib joogtaa ma laha laakiin waxay leedahay dan joogta ah oraahdii dhehaysay waxaan u gudbayaa dinaari baan u gudbayaa maxaad ku dari lahayd cabdirashiid intaas cabdirashiid waxaan ku darayaa waxaa muuqato in faragelin oo maaragtay dalal badan oo ama mandiqada ku yaalo ama ay ku yaalo wadamadan carabta in ay faragelin badan ay ka jirto waxaana muuqato mar kasta oo la marti qaado madaxweyneyaasha maamul goboleedyadu in markiiba ay siyaasadda ay lasoo noqdaan ay tahay mid isbedesho tanna hadda waxay muujinaysaa socodkii uu madaxweyne deni ku tegay imaaratigana wax kasoo bedeshay haddana aada moodid in ay dardar cusub oo isxulufaysi oo sidii horey u jiri jirta ay ka muuqato inkastoo aan laga hordhici karin haddana mar walbo aniga waxaan u arkaa in madaxda soomaalidu ay maaragtay mar kastoo faragelin ay u dhegan nagu yihiin caalamka faragelintiisa mararka qaarkoodna mas-uuliyaddii iyo culayskii ka saarnaa dalkan soddonka sano burbursanaa inaanay meesha ku jirin oo ay tahay mar walbo sida hadda ay wax u dhaqmayaan markaad aragto ama heshiisyada ay la gelayaan maamulada haddaan aragno somalilan haddii aan aragno puntland intuba waxa waaye mid u danaynayso dalal kale laakiin aan u danaynin dalka soomaaliya oo ay ahayd waktigan in ay midoobaan ay aragti kala yeeshaan amniga iska kaashadaan wax wada qabsadaan dalka dhibaatada ay ka saaraan laakiin waxaa moodaa in waktigii hore barnaamijkii jiray oo building blo blockski la dhihi jiray inuu aada hadda usoo shaacbaxayo xitaa aanay wax yar aanay ku heshiin karin midnimadii iyo wax wada qabsigii ay qaran ahaan dhismihiisa ay uga wada qaybgeli lahaayeen aanay meesha ka muuqan waxaa mar walba qasaya oo mar walba weji kale u yeelaya waa fargelinta oo maaragtay dalalka carabta ay maanta soomaaliya ay ku hayaan waa gartay burhaan baan aan siinaya burhaan khilaafkan ka dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada waxaa qayb ka ahaa sida dinaar uu sheegayo gacmo shisheeye hagu weynaado muranka weli ka dhex oogan wadamada khaliijka carabta gaar ahaan xulufada sacuudiga iyo imaaraadka carabta iyo dowladda qatar waxaad ka mid ahayd guddigii dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ah faragelinta ma dareenteen intii aad hawsha ku jirteen colaad waa mahadsanta horta hogaanka dalka waxaa iskale dowladda dhexe ee soomaaliyeed hogaanka dowladduna ma ahan mid meel taagan oo qotooma oo aan u dhaqaaqayn ummadaha kale ayna iska sugayaan dowladda dhexe ayaa laga doonayaa inay iyadu daraasad ku subiso baahiyaha ay qabaan dowlad goboleedyada ee u geynaya dowladaha ajnabiga waxaan xusuustaa hadda ka hor madaxweyne xasan sheekh ayaa puntland madaxdeeda la fariistay su-aal buu weydiiyo wuxuu yidhi heshiiskan dawada ethoobia kula jiraan maxaa idiin geeya simbale waxay dhaheen warshad kuma taalo halkaan hubka lagu soo saaro hubka ayaanu ka soo gadanaa haddaanu hubka helana waa ka maarmi karnaa heshiiskaas dabcan dhaqaale iyo xuduudaho la isu gudbiyay amniguna way jiraan madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dowladda dhexe waxay isku dayeysaa inay baahida idinka kafaalayso baahidii weli way jidhaa mid dhaqaale ayaa jidha mid waxaa jira shabaab lala dirirayo waxaa jira mid cadaawadeed oo kalea jidha oo amniga gudihiisa in laysuga baar marka dowladda dhexe ayaa looga baahan yahay arrimaha keenaya baahida gobolku inay dibadda u aado inay iyadu kala tacaalayso haddii dowladda dhexe mar walba iyadu isu aragta inay victimka tahay ama se aysan gaari karin dowlad goboleedyadii arrintoodana wax ka qaban karin dee ogow dadkaasna mas-uuliyad baa la saaray waana la doortay wayna tegayaan ma ahan wax joogto ah oo aan laga gudbi karin waa wax laga gudbi karo laakiin waxay ku xiran tahay hogaanka iyo siday u maareeyaan iyo siday dalka iyo dadka arrimaha uga gudbiyaan wa gartay anu taasaan qabaa waa gartay cabdirashiid baan kusoo noqonaya cabdirashiid burhaan sida uu sheegayo maamul goboleedyada waxaad moodaa in marka ay dowladda isqabtaanba in meelo kale ay danahooda u raadinayaan ma kuu muuqataa in kala fogaansho weli weyn uu ka dhexeeyo wada shaqaynta xagga dowladda iyo maamul goboleedyada oo aanay jirin wax midaynaya oo ayay doonayaan ay ku midoobaan oo dantooda ay dantooda ku jirto horta macnaha dowladda soomaaliya u jirta waa dowlad aada u tabar daran especially midda federaalka waa dowlad aada u tabar daran maamul goboleedyaduna ayadii waa kasii tabar daran yihiin oo guud ahaan waa dowladdaas labaatanka kun oo ciidanka ajnabiga ay joogaan madaxdii la waardiyanayo ajaani waardiyanayso ilaa macnaha labadii kun iyo lixdii hadda dhowr iyo toban sano la waardiyanayo waa dowladdaas haddii museveni uu beri intuu maaragtay isla madaxa maro oo yihahdo ciidankay waa la baxayaa kaftii maaragtay kaftii maaragtay ay ka dhaci karto oo sida maaragtay xalina iyo diyaaradaha lagu kala carcararayo horta dalkaas u tabardaran horta kow inuu yahay waa in maskaxda lagu hayo dadkaas marka tobankii sano lasoo dhaafay waa dowladda carto cabdiqaasim madaxweynaha ka ahaa ilaa hadda dowladdan siyaasad waxaa lagu soo wadin wax isku ar aruurina maamul goboleedyo aan labadii gobolo wada haysan baa la dhahayo maamul goboleed baa tihiin niman maaragtay gubernatoriyaal in loogu magacaabo madaxweye baa waxaa leeyihiin waxaa la dhahaya madaxweyneyaal baa tihiin ka hor kuwa goorroodhe ahaabaa xildhibaano iyo wasiiro la siiyey dowladda imbagaati goorroodhiskaa wasiirada iyo xildhibaanadii qaatay waxbaa la isku kakabahayy oo dadkaana beerkooda burcad la isku marinayay marka dowladdan horta ko waxaa laga rabaa waxaan oo maaragtay kala midmiidahayo oo kala kala kala kala biidahayo oo khafiifka ah oo dowlad kusheega ah oo intaas soo tukubinayay horta ko waxaa looga baahanya inay horta aysan uga darin oo ay isku soo aruuriso oo aan laga kala yacyaacin oo aan cid kale maaragtay firinba u yeerin ama maaragtay macnaha far ugu yeerin ayadaa laga rabaa marka inaan meel kale looga dhaqaaqin dadka ay aroorsato markii bulshada caalamka waxaa la isku dilahay annagaa dawladdan gardaadinayna markii dawladdii hadda dawladda libyasa farmaajo ay imaanaysay ingiriiska iyo maaragtay turkiga iyo waa la isku wada maaragtay annagaa annagaa saaxiib gooniye la ah iyo annagaa carab la ah iyo carabuhu xataa maaragtay madaxweynaha mar hore hadda boqor ba u yeerayay iyo hadda amiir ba u yeerayay waxaas marka horta dawladda laga raba adduunkaas kala jeedjeedana inay isku wad wado shacabkan mid walba meeshiisa gaajadu ka hayso oo oo shabaabka iyo daacish iyo ku hareeraysan yihiinna ayadaa laga rabaa horta inay dadkeeda haysato marka haddii walaalkaa kaa tago oo nin kaleo ay ay ay hataa is qaraabo ah inuu kaa aado eedda waxbaa ku leedahay marka madaxweynuhu hadda anigu ahaan lahaa dulna garow aan fadhi lahaa dulna kismaayo dulna dulsamareeb iyo cadaado iyo dulna baydhabo iyagaa laga rabaa dadkaas inay ku dhex jiraan iyagaa laga rabaa dadkaas inay maaragtay ay ay ay kalsoonadeeda haystaan taas horta waa waa midaas oo haddii waayeelka unbaa markasta la fiirinaya meesha yaa yaa waayeelka ah baan leeyahay iyagu marka eeddaas kama fakan karta haddii laga kala yaacyaaco midda labaadna hadda siciidan iyo kale safarkiisa imaaraadka kale anigu maba baasaysan wuxuu aaday iyo ciidamaha meesha ay ku hayaan dekeday waxbaa jirjiray dhaqaala iyo xoolaha laga laga dhoofsadaa marka in la baasaysto ma qabo in la yimaado oo la wareysto waa loo baahan yahay haddaan marka xamar iyo wixii kaloo adduunyada laga helayo iyo qatar iyo yurubka haddaan wax laga siinahayn ama maaragtay halkaan waa in halkaan loosoo jeediyo halkaan uu imaansado hadduusa imaansan in indhaha taagtaaga oo ku khasbanaan dana carada firfiidiyo wixii kaloo geeda geeda carada wax ka jiraan marka dadka talada hayana waa inay dadkooda aruursadaan marka waxaad leedahay haddii iyaga ay ururi waayaan cid kaleo ururinaysa aadaya wa waa si fiican baan kugu fahmay waxaan rabaa inaan siiyo dinaari baan siinaya dinaari magaalada muqdisho aad joogtaa talooyin baad ka soo saarteen dhowr jeer hay-addiina magaalada ammaankeedu wuu soo xumaanayaa dad baa aaminsan marka khilaafkan maamul goboleedyada ka dhexeeya iyo dowladda federaalk ee soomaaliya qayb buu ka yahay amni xumada magaalada muqdisho kusii kordhaysa oo dayacaad baa timid mar haddii siyaasaddii aanay deganeyn dayacaad xagga amnigaa timid aragtidaa ma jirtaa magaalada aragtidaas waa suurtagal waana jiri kartaa laakiin aniga waxaan arkaa oo aan cabdirashiid ku khilaafsanahay mas-uuliyadda saaran mas-uuliyiinta maamul goboleedyada markaa fiirisid kuwa tan federaalka saaran markaa fiirisid waxaasoo dhan haddii ay maanta wada shaqayn lahaayeen oo wada shaqayn fiican ay maamulka federaalka iyagu ay wada yeelan lahaayeen dhibaatadan oo dhan ma dhacdeen laakiin waxaad muuqato in meel kasta oo ka mid ah dalka soomaaliya uu iskiis maaragtay isu caleema saaro iskiis uu rabo oo heshiisyo uu gelayo oo maamulkii federaalka aanu wax wara ka hayn waxaana arkaysaa taas inay wax u dhimayso xiriirka wada shaqaynta haddaan soo qaadano mudaqada dalal badan oo etoobiya ay hadda dhinaca naga saaran tahay waxaa ka jira maamul federaal haddana maamulkaas federaalka ma dhici karto maamulada ama zoniska zoonkaasi inuu intuu iska baxo ama imaanaadka xiriir ula sameeyo ma dhici karto laakiin waxaa muuqata meesha waxa keenaya dhibaatadoo dhan inay tahay faragelinta ay wadamada carabta ku hayaan dalka soomaaliya aniga mas-uuliyadda iyagaa saara waxaanan saara siyaasiyiinta hadda kuwa xitaa hadda sheeganayo mucaaradka laftooda waxa waaye waxay u dhega nugul yihiin inay dhegeystaan wadamadaas shisheeyaha ee carabta haddii marka ay noqoto oo aan dhahno anagani uu maaragtay aqoonyahanka ay yidhaahdaan haddii isagii laga waayo waxaa la aadaa dalalkii oo maxaanku yidhaha carabta aniga waxaan u arkaa arrintaas inay tahay arrinta ugu dhib badan ama dhibaatada maanta siyaasiyiinta soomaalida haysato waa dawlad ordun ah oo hadda dhalatay waxaana dhihi karaa inay wax badan dalka ka qabatay marka la fiiriyo ay isku da isku dayday inay amniga wax ka qabto ay isku dayday in ay ciidan samayso ay isku dayday in ay maaragtay siyaasiyan meeshii ay maanta caalamka ka taagneed ay kasoo kacdo oo dhinaca marka la fiiriyo xiriirada ay la samaysay i m f ka ama world bank waxaasoo dhan inay wax badan ka qaban laakiin markii la rabay in gacan ay siiyaan maamuladii gobolada gacan kama helayso waa kugu soo noqonaa bura waad maqlaysaa waxa jira waxaa la leeyahay dowladda federaalka soomaaliya mas-uuliyiintooda markaad la hadasho ood weydiiso maxaad dalkii isugu hayn la adihiin oo guuldaradan idinkuga wacan oo ammaankii wax uga qaban laadihiin qodobadii aad sheegteen inaad waddanka ku hogaaminaysaan maxaad u fulin laadihiin marka la weydiiyo waxyaabaha cudurdaarka ay ka dhigtaan waxaa ka mid a waxay leeyihiin siyaasiyiintii la doonayay muddada afarta sano ee aan dalka hayno inaan la shaqeeyaan ayaa laguha nagu dhegay bilihii ugu horreeyeyba aragtidaa ma qabta adiga dowladda dhexe anigu weli waxaan qabaa dowladdan hadda madaxweyneha maxamed cabdullaahi farmaajo iyo prime minister kheyre in badan inay isku dayaan in ay tii dibadda soo ceshtaan halka ay ka gaabiyeen inay tii dalka gudaheeda uga maqnayd ay soo ceshtaan iyagoo ku soo ceshanaya wada hadal iyo wada tashi oo weli dowlad goboleedyadii ay qabaan baahiyihii soo jireenka oo ay qabeen ayna ku kallifayso baahiyahaas sidii marka horeba markii intii dowladda dhexe dalka ka maqnayd ay ula kaashan jireen banaanka inay weli ula kaashtaan maadaama dadaal badan la geliyey dibadda ee aan la gelin dalka gudihiisa intii loo baahnaa waa mid midda labaad waxaan anigu dinaar waa ku khilaafsanay anigu waxaa macnaha waxa weeyaan haddaad aragtid raggeed maanta dawladda soomaaliya madaxda ka ah oo aan geeska kasoo bilaabo madaxweyne axmed madoobe wuxuu ahaan jiray xildhibaan federaalka madaxweyne south west sidoo kaleeto lafta garen wuxuu ahaa wasiir iyo wuxuu ahaa xildhibaan xaaf wuxuu madaxweyne xaaf wuxuu ahaa xildhibaanka ugu tirada badnaa xildhibaanada soomaaliya xildhibaanimada sheegadahay ilaa two thousand carta madaxweyne saciid cabdullaahi deni wuxuu ahaa wasiir iyo xildhibaan intiba way ogyihiin dhibaatooyinka dawladda dhexe ee ka jira iyo sida maamulka iyo in halkaa wax laga maamulayo waa adag tahay waa dadkii ugu haboonaa oo ay wada shaqeynaa madaxweyne waarana waa nin badan isna sidoo kale waa nin khabiir oo hay-ado badan kasoo shaqeeya marka haddii dawladda dhexe ee maanta jidha madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre nimankii shalay federaalka joogay oo dhigooda ahaa ama lamid ahaa ay maanta wada shaqeyn kari waayeen way adkaanaysaa qof kale oo cusub oo banaanka ka yimid oo weligii joogay heer gobol inay wada shaqeeyaan waa midda koowaad haddaad fiirisid madaxweyne saciid cabdullahi deni anigu runtii lama joogin shirarkiisa hoosena kama warqaba laakiin wararka aan helayo wuxuu u tegay meeshaas inuu imaaraadka kala xisaabtamo heshiiskii dekedii boosaaso oo ahayd dekedan ma usoo jeedaan oo maalgeli maalgelintii iyo dhismihii aada ballan qaadeen ma fulinaysaan mise waa idinka tashanaa waa mid wuxuu la shiray ganacsatada oo wuxuu yidhi imaada oo kaalaya gobolkii maalgashta saddex waxaana kamid ahayd ganacsatooyinku la shiray in diyaaradii fly dubai ay tiri waxaan bilaabaynaa fly dubai waxaasina waa development soomaaliyeed waa horumar soomaaliyeed iyo horumar gobolka in la sharaystana ma ahan sidii haddii cabdi cabdirashiid hadaati uu yidhi in la sharaystana ma ahan waxaynu nahay dal federaala madaxweynaha dawladda dhexe wuxuu mas-uul ka yahay dalka soomaaliyeed oo dhan waana sidii la sheegay waa in madaxweynuhu intuu baxo ama raadsado haddii ay ku filnaan weysay hadda dadka la maamulaya dalku inay intay baxaan ay dalkii gaaraan oo ay gobol walba gacanta geliyaan oo cid walba la fadhiistaan inuu raadsado ee dalkan la maamuli lahaa mas-uuliyad weyn baa isaga saaran kuwa dowlad goboleedyada soo maahan waxaa saaran mas-uuliyad equala waxaanan qabaa nimankaasi intay baxaan aniga waxaan qabaa aniga sidaan qabay waana la shaqeeyay qaar badan iga kamid ah oo dawlad ajnabiga hor fadhiistaan in aysan ka shaqeynin dawladda xaal soomaaliya inay dunto because qofka sidaa u fikiraya ma ahan qof soomaaliya waa garta gabagabaan maraynaa barnaamijkeena waqtiga inta nooga hartaan ka faa'idaysanayna dhegaystayaal intiini laga yaabo in dhegaysiga barnaamijka aad dib uga soo biirteen waxaad dhegaysanaysaan idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaa barnaamijka marti ku ah cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho iyagoo ku jira ayay ka qaybgalayaan barnaamijka qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgalaya burhaan warsame cabdi oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed kana tirsanaa guddigii dhexdhexaadinta ee maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya aan ku noqonno barnaamijkeenna mar kale cabdirashiid baan aadayaa muqdisho cabdirashiid waqtigii doorashada ee labada kun iyo labaatanka loo ballamay waa soo dhowaanayaa suurtagal ma tahay in wakhtigeeda ay ku qabsoonto haddii ay qabsoomi weysana muuqaal nooceha ayay gelaysaa siyaasadda soomaaliya
waa mahadsan tahay anigu arrin doorashada waxaan kusoo gaabinayaa annaga heritage ahaan daraase balaaran oo hal sano ku dhawaad wadniyadaan ka wadnaa waana soo bandhigaynaa haddii labada kun iyo labaatanka sida wax noqon karaan ama sida ay wax noqon karaan ilaa afar hadda arrin oo la samayn karo waa noo muuqata marka darashadaasaan soo bandhigi doonaa rabadaanka insha allahu tacaala laakiin waxa waktiguna aada ciriir u yahay marka dowladdan waxay sharaf ku heleysaa magacana ku heli kartaa inay talada doorashada ay miiska soo saarto dadka oo xildhibaanada iyo aqalada iyo gobolada iyo xisbiyada soo dhex dhigto waxay soosoo diyaariyeen wixii ka dhiman lagu qurxiyo kadibna dalkan ayadoo xisbiye layahay shacabka la aado codhow inta hadday sameeyaan amniga muqdishona sugaan kiyaa karadana isqaqabsigaan iyo waxaana magaalada laga yareeyo waxaan dhihi karaa waay waxay sheegan karaan guul waxayna u noqon kartaa arrin ay ku kaambeyn haday soo noqosho rabaan ay ku kaambeyn gareyn karaan waa garta aad baad umahadsan tahay cabdiraxmaan dinaari ma kuu muuqda adiga rajo laga qabo in doorasho qabsoonto oo waxa qorshihii loogu talagalay ama dowladdu iyo maamul goboleedyadu ku heshiiyeen uu sidiisii ku hirgalo aniga qorshahaas ima muuqdo inay suurtagal tahay haddii sida ay hadda ay wax ku socdaan ay noqoto dawladdu ma awoodo inay wax ka qabato ama ay ku fakarto doorasho iyo cod iyo kuf mar haddii amnigii xasilintiisii ay meeshan marayso mar haddii aanan dowladdu markaas xitaa mucaaradka laftiisa rabo berrito inuu soo noqdo ama uu dalkan madax ka noqdo isagaa waxaa laga rabaa in uu ka shaqeeyo oo uu ka shaqeeyo sidii ay arrintaas u suurtagelilayd nasiib darrose waxay tahay nimanka mucaaradka sheeganaya ayaga laftooda waxay dhinac kaga jiraan inay qarribaadda ay ka qaybgelayaan oo ay qayb ka yihiin oo ay u arkaan dowladdan muddada laba san u hartay in maaragtay kadib amase degdegsiyo ama meesha looga tuuro oo meesha looga saaro oo saas iyaku ay iyagu kursi ku heli karaan oo ay meeshaas ku fuuli karaan aniga laakiin waxay muuqataas inay suurtagal ahayn waxaana iyadana ay mas-uuliyadeeda ma qaadayso dowladda federaalka keliya waxaa la qaadi doona dadka siyaasiyiinta ee mucaaradka sheegana waxaa la qaadi doona maamul goboleedyada dowladdan aniga waxaan u arkaa wixii ay qaban lahayd oo dhan in aan loo suurtagelinin oo aanan lagala shaqaynin hadday tahay maamul goboleedyadu aanay kala shaqaynin hadday tahay mucaaradkuna aanay kala shaqaynin arrintaas suurtagalna ma noqon karto in dowladda lagula xisaabtami doono in la dhihi doono maxay u dhihi weyso gabagaba maraynaa su-aal xalka ku saabsan baan idin weydiin doonaa laakiin burhaan baan tegayaa burhaan adigu ma kula tahay in doorasho qabsoomayso oo waxyaabihii lagu heshiiyey maamul goboleedyada dowladda soomaaliya oo wanaagsanaa la hirgelin karo wakhtiga yara dhiman anigu waxaan qabaa doorasho hal cod iyo hal qof si kastaba ha adkaatee waktiga haray haddii sharcigii sida ugu dhaqsaha badan loo gudbiyo loo soo jeesto arrintaa in laga shaqeeyo oo si niyad samiya looga shaqeeyo oo sidii saaxiibkii cabdirashiid u sheegay miiska lasoo saaro in wax badan ka qabsoomi karaan boqol kiiba boqol doorasho waa suurtagal deegaamadiisa inaan laga wada qaban laakiin anigu waxaan aaminsanahay inta shabaab soomaaliya haysataa waa ka yar dhahay boqol kiiba toban degmooyinka soomaalidu intooda badan haba amni daraadeena waa xor marka doorashada inaan lagu xijeynin hundred percent dalkan markuu amni noqdo meelaha kale loo filay intii ay ka qabsoomi kardha aya ayay ka qabsoomaysaa waa gartay aqoon-yahan soomaaliyeed baa tihiin oo barnaamijkana gabagabuu maraya su-aasha ugu dambeysa waxaan rabaa min hal daqiiqa inaadan siiyo maxaad kula talin lahaydeen dowladda federaalka ah maxaad kula talin lahaydeen maamul goboleedyada iyo mucaaradka sida dinaaru uu sheegay kasoo horjeeda dowladda labadaa tala ad bixinaysaa marka min hal daqiiqa inaadan siinaya waxaan ku hormaraya cabdirashiid
waad mahadsan tahay anigu mucaaradka waxaan kula talin lahaa shabaabkan u aqaana iyaga ha dowladda mucaaradka ugu weyn hortagan iyaga weeye inay miiska nabadda yimaadaan oo dalkan labaatan sana hadda konta soddon sana ku dhawaad baan wareer ku jirnaa inay miiska nabadda yimaadaan soomaalidu diintooda in laisku dhaqaano ma diidana baawarka in wax laga siiyana looma diidana amison iyo asaanibta inay baxaanna lama diidana dowladdan ma diidana kuwaasna ma diidana marka shabaabka horta inay shaydaanka iska naaraan oo miiska soo fadhiisaan aan kula talina dadka siyaasadda ku wada jira oo nina markaa miiska fadhiyo nina banaanka joogana oo ama dowlad iyo dowladda waxaa isla ah baarlamaanka iyo xildhibaanada iyo madaxweynaha iyo waxoo dhan dowladda isla yihiin kuwaasna waxaan kula talinayaa in berri ay laswada bedeli doono oo ragga banaanka joogana gudaha geli doonaan ama saa dambe ama saddex sano kadib ama toban sano kadib kuwa banaanka joogana maxaa la yidhahdaa ay ay ay gudaha marka horta shadaanka in laiska naaro la ogaado inaan laisku ceeboobin shacabka soomaaliyeedna waxaan kula talinaa inay indhahooda furtaan oo waxa saxmada khaladka kala yaqaanaan oo caadifada iska yareeyaan oo caqliga ku shaqeeyaan guryahooda markay maamulahayaanba caadifada kuma shaqeeyaan caqliga ku shaqeeyaan xisaabta ma khaldaan markii dadka siyaasadda ka buuxo oo boqol kiiba sagaashan dad danley u badan ay fiirinhayaan oo inay indhaha u furan yihiin oo ay la xisaabtamaan oo ay caqli leeyihiin oo habkan maxaa la yidhahdaa iska maaragtay caadifada u badan iska yareeyaan salankala siinaa saddex boqol oo dalka ka kooban yahay wa gartay dinaari baan siinaya aniga waxaan rabaa horta marka ugu horeyso waxaan dowladda federaalka soomaaliya aan rabaa inaan xusuusiyo inay mas-uuliyad badan ka saaran tahay inkastoo dhibaatooyin fara badan ay kala kulmayso mucaarad iyo muxaafid intaba dhinaca kale maamul goboleedyada dhammaantoodba iyadoo dhibaato kala kulmaysa haddana waxaan kula talinaa in ay muujiso mas-uuliyaddaasi oo ay samayso dabacsanaan oo ay soo dhaweyso gaar ahaan maamulada gobolada isla markaasina ay albaabka laftooda u furto qolyaha mucaaradka sheegana laakiin anigu uma arko inay mucaarad mucaaradka waxaa la yidhaahdaa waa qof diidan qaabka ama habka dowladdaasi ay u dhaqmaysa ee nidaamka ay wax ku wado hase yeeshee mucaaradka adduunku waxa uu mar kasta dowladda ku garab istaagaa wixii dalka iyo maslaxadda qarankaas ama dalkaasi uu leeyahay dalka waxaa dan u ah in la koobe nabad la helo isaga laftiisa siyaasiga la helayo haddii aanu dalkan nabad noqon oo aan si nabada doorasho uga dhicin shirshari doorasho oo wuxuu sameeyey dalka gudihiisa lagu qabto kadib xasana haddana dalka gudihiisa lagu qabto intaba ay ka tegay marka laga adkaaday marka fursadii la siiyey waa in la siiyaa maamulka hadda jiro uu hogaamiye madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare keyre waa in fursadaas la siiya oo mucaaradka laftooda ay kala shaqeeyaan sidii arrintaas ay u suurtagelinayd waa gartay maamul goboleedyadana waxaan leeyahay dalka soomaaliya waxay dib ugu jirtaa in dawladda yar ee maanta jirta la wada dhisto oo qaran jiro oo soomaaliyeed ay noqoto inay gacan ku siiyaan oo ay ka daayaan maaragtay iskashaada oo ay ka daayaan waxyaabaha aanay munaafiq ku ahayn oo ay u hoggaansamaan nidaamka dawliga ee ee federaalka waa gartay burhaan burhaan adigana eh, daqiiqadaada Een, aniga waxaan eh, ku talinayaa een, midda ugu horeysa horta waa qabaa de mucaaradka ugu daran ee soomaaliya qabtaa waa nimankaas dowladiidka ee shabaabka ah in ilaahay dariiqa saxda ah kusoo toosiyo oo ay gartaan dhibaato ku filan dadkan iyo dalkan inay u geysteen aan laguna sii jiri karin laakiin waxaan rabaa inaan xusuusiyo een, talada ugu weyn waxay ka go-daa dowladda dhexe mas-uuliyadda ugu sarreysa heer qaran waxa haya dowladda dhexe dowladda dhexe marka waxaa looga baahan yahay laba sano waa wakti aada u tiro badan caalamka maandeedyada la wada haysto o dhan waa afar sano kuwa ugu badan baa shan sano haysta halkii halkii teedhan laba wakti badan baa idin dhiman een, talada dejiya u tala dal- u tala een, eh, macnaha talada u dad u dadbadsada een, eh, ragga ay wa- ay wax idinla wadaagaan isugu yeera amniga wixii looga heshiiyo si wada wadar ah oo wada jira ha loo fuliyo een, em, muxuu ahaa wixii idinkoo wada socda idin wada qabsoomi waayo dadku way wada arkayaan oo in laysma xamanayo laakiin waa markii wax waliba ay cad yihiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin een, waa idinkaga mahad celinaynaa een, ka qaybgalka barnaamijka faaqidaada toddobaadka Aad baa umahadsan.
adiga mudan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka oo aan dib ugu eegaynay halka uu ku dambeeyey khilaafka muddada soo jiray ee ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ee federaalka waxaa barnaamijka ka qaybgelayey cabdirashiid khaliif xaashi madaxa hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho cabdiraxmaan nuur maxamed diinaari oo ka tirsan xarunta tala soo jeedinta soomaaliyeed ee fadhigeedu yahay muqdisho labaduba qadka taleefanka magaalada muqdisho ayay barnaamijka kaga qaybgelayeen qadka taleefanka ee magaalada toronto ee dalka kanada waxaa barnaamijka uga qaybgelayay burhaan warsame cabdi oo ah aqoon-yahan soomaaliyeed oo ka tirsanaa guddiga dhexdhexaadinta maamul goboleedyada iyo dowladda federaalk ee soomaaliya intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed colaad xasan dabcan barnaamijkii faaqdaada toddobaadkana ayuu inala socodsiinayey waxaad weli nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a ka imanaysa washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa magaalada qaahiro inoogu soo diyaariya waryahayaga xuseen saxnuuni
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegayno xiisadaha ka alowsan dalka liibiya oo maalmihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen dagaallo ba'an kuwaasoo ay ku geeriyoodeen in ka badan boqol qof dagaalada ka socda dalka liibiya ayaa intiisa badan ka dhacay deegaanada ku xeeran magaalada tripoli ee caasimadda waddankaasi waxa uuna u dhexeeya dowladda caalamka aqoonsan yahay iyo ciidamada uu hogaamiyo jenaraal xiftar oo haysta qeybo badan oo ka mid ah dalka liibiya in ka badan sideed iyo toban kun oo qof ayaa ku barakacay dirirta ka socota dalka liibiya sida ay xaqiijisay qaramada midoobay kadib markii magaalada tripoli iyo dhulka u dhow ay ka dhaceen dagaal qaraar oo u dhexeeya dhinacyada isku haya dalka liibiya cabdisataar cabdilaahi jaamac oo ah cilmi baare ka tirsan machadka jaamacadda carabta ee magaalada qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya cidda ku dagaalamaysa dalka liibiya iyo dowladaha ay taageerada ka helaan xaalad dalka liibiya waa xaalad adag ayuu ku sugan yahay dalka liibiya khaas ahaan caasimada dalkaasi waxaa dalka liibiya isku diriraya laba dhinac dhinac waa xukuumadda ay ictiraafsan tahay qaramada midoobay oo ah xukuumadda eh, uu xukuma ninka hogaamiye ninka loo yaqaan siraaji siraaji fayis iyo dhanka kaleeto oo ah eh, generaalka loo yaqaan khaliifa xiftar ciidanka uu hogaaminayay isagoo raba inuu dalka liibiya gacanta ku wada dhigo Eh, dhanka xukuumadda waxaa taageersan dowladaha eh, turkiga iyo qatar iyo dowlado kaleeto oo reer galbeedka ah qaybo ka mid ah sida dowladda dalka talyaaniga oo aaminsan in dowladda dalkaasi ay ka hor istaagi karto tahriibayaasha kusoo qulqulaya dalkaasi talyaaniga inay kana baqayo inay soo raacaan ururada xagjirka dad ka mid ah ay kusoo dhuumadaan dadka tahriibayaasha ah sidoo kale dan kale shidaalka dalkaasi dhanka khaliifa xiftar waxaa taageera dowladaha carabta imaaraadka masar sacuudiga iyo dowladda dalkaasi faransiiska oo iyaduna haddana dhaqaale kale dalkaasi libiya dhinaca kale waxaa jira maleeshiyaad eh, islaamiyiin xag jir ah oo cidna ka amar qaadan kuwaas oo eh, eh, khatar ku ah amniga dowladaha dariska iyo dalka libiya taasoo bulshada caalamku cabsi badan markasta ay ka muujiso xeelarayaasha dowladaha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arkaa qalalaasaha ka taagan dalka liibiya waxa ayna qaarkood ka dayriyeen in liibiya cagaheeda dib ay isugu taagto haddaba maxamed bulay maxamed oo ah aqoon-yahan ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo dalalka carabta ayaa sharaxaya halka ay ku dambeyn karaan qalalaasaha ka ogan dalka liibiya sida muuqata dagaaladan hadda kasoo cusboonaaday caasimada trablis ee u dhexeeya dowladda la aqoonsan yahay ee fadhigadu yahay trablis iyo ciidamada generaal xaftar waxaa muuqata in ay waxaweye dalka ay u horseedayaan waddo mugdi ah oo aan la qiyaasi karin meeshay ku dambeyn doonto sidayn ogsoonaha waxaweye xaftar wuxuu dagaal kusoo qaaday caasimada triply waxaa jirta waxaweye in caalamku isha ku hayay arrinta libiya kadib dilkii khadaafi wixii ka dambeeyey libyana ay kala qaybsanayd dowladaha reer galbeedku ay aada uga walwal qabaan arrinta qaxootiga inay mar labaad kusoo furanto waxaynu ognahay waxa weeye xal hadda muuqda wadahadalo badan oo labada dhinac dhex maray waxa weeye guul lagama gaarin sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda la aqoonsan yahay wuxuu sheegay in ay dhici karto in ay dagaaladan hadda socda ay qaataan muddo soddon sano ah dagaal la sokeeyo ay isku bedelaan sidayna ogsoonnahay libiya waa dal qabali ah oo dadku waxa weeye qabiil qabiil loo kala qaybsan yahay dowlad midaysa dalkana kadib sawradii khadaafi lagu ridayna aysan ka suurtagelin libiya ayaa gashay xiisado iyo dagaalo sukeeye tan iyo sannaddii labada kun iyo koo iyo tobankii kadib markii xukunka laga tuuray mucaamar al khadaafi oo dalkaasi xukumayay muddo afartan sano ah waa hagaag intaasi ayaan kusoo afmeeraynaa guud ahaan xubinta umuuraha islaamka oo aan ku eegaynay qalalaasaha ka taagan dalka libiya waa xuseen saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo
xuseen saxnuuni aanu intaasi ku dhaafnay barnaamijkii umuuraha islaamka markana kusoo dhowaada dhinacii heesaha gabagabadii idaacaddaanu kusii dhownahay codka qatra daahir cige
falastiin waxay tidhi miyaan kama maagayaa xishood baan miyaan kama maarmayaa xishood baan la maagayaa jacaylkii markaan yaraa sidii mayaygii horta soo moogid falastiinay haweenku waxay ugu qurux badan yihiin markay xishoonayaan
weli gabar ka qurux badan lama arko gabar quruxdeeda waxay soo baxdaa markay xishoonayso qof biniaadamka o dhan xishoodka ku fiican gabdhaha keliya ma xishood baa waa wax lala qof walbaa laga rabo aad iyo aad aad iyo aad aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal heestaasi ayaan kusoo gabagabayn doonaa idaacaddayada galabnimo waa falastiin axmed iimaani anigoo cabdixakiin maxamed shuruuc iyo weliba gudahan bahda v o eeda leh nabadgelyo
This is VOA.